waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali barnaamijkeenna caaweyntiisa badan waxaanu kusoo qaadan doonaa aragtiyada xubno ka mid a jaaliyadda magaaladan melbourne oo ka hadlaya arrimaha dastuurka waxaa noo bilaabaya cabdiraxmaan raas arrintaas waxaan u arkaa horta waa fikrad aniga ila khaldan fikrada aniga ila khaldan sababto waxaa weeye dastuur waa la toostoosin karaa waa la hagaajin karaa laakiin dariiqii lagu socday oo dhan baanu ka leexanaynaa oo dariiq kale oo cusub baanu waxaynaynaa waxay u baahan tahay in la wada ogolo ummaddu inay isla wada ogolaato sheekadan madaxweynuhu maruu ka hadlayo wuxuu leeyahay looma dhammadan soomaalidu waa kusoo dhibaatooday waa kusoo baaba'day dastuurku wakti badan buusan dhammaystirnayn marka adda looma dhammadan goormay dhammaanaysaa xasanow kelmaddu ma aha looma dhamma wa waxa weeye haddii aad khalad tabayso wax khaldan dabacdo inaad ummad ku khasabto oo sharcigoodii ay ku socdeen inaad ka beddesho haddii ninna kaa ogolaan mahayo nin ka ogolaanayaa ma jiro xasan waa fikrad isaga uu wato anugu caawi maayo wax ka sheegi maayo ma jeceli inaan ummadda ilaahay wax ka sheego laakiin fikraddan sida hadda ay u muuqato waxa weeye iida yuwismi or yunotin anaad ila jiraysaa oo waxaan doonad samaynaysaa haddii kale ma jadid wey waa waa ila khaldaya madaxweynaha iyo guluubkiisu dariiqa cusub ay hadda rabaan inay wax ku wadaan
waa garta qodobada marka dastuurka wax laga bedelayo ma qodobo gaar ahoo adiga si gooniya kuugu muuqdo in dhibaata ka imaanaysaa mise guud ahaan waxa la bedelayo dhan baa diidanta
maya maya maya anigu dhowr waxaa diidanahay wax aad u sahlan inkastoo xalay ina iya kale loo samaynayo oo dad kale say doonaan u fasirhayeen waxaa diidanaya waxa weeye waxaa lagu heshiiyey parliamentarian prime minister in la doorto oo waxaana lagu dhaqmayaan dhowr iyo labaatan sano waa la wada ogolaaday oo waa loo booteeyey oo waxaan kuu sheegayaa xasanow dowladda maraykanka sharciga dastuurkeeda dhowr kale qof baa u wata isaga adduunkii hore waagii hore dowladda soomaaliya lixdankii sidaasoo kale dhowr kun baa u wataysay dowladda hadda federaalka ah oo federaalisimka qaadatayna intii oo kalea u wataysay marka waxa looga noqdo oo hadda meel loo badboodaa maraykankii oo dhowr boqol oo sano dastuurka ay dhigteen oo dhowrka kula qof u wataysay weli ku socda haddii ilaahay kuu reeyahay dowladdii soomaaliyana waad hogeydo iyadoo ku socotay inqilaab iyo askari iyo waala bowr tan xataa ciddii doonaysa inay u dhigato maxaa maxaa u dhigato boob kale hasacday subaha loo soo qaado dadka hadlaysa laakiin iima muuqato waxa lagu bedeli karo prime minister waxa lagu bedeli karo kow leh iima muuqato waxa loo soo yarayn karo axsaabta baarlamanka axsaabta waxa loo soo yarayn karo la odhan karo laba keliya problemkuna wuxuu ku socdaa oo ka bilowday wax kale maaha innagaa afkeenu wuxuu bartay reer hebel iyo reer hebel war waa adduunkan reer hebel baynu ku qalina laba xisib waxaa loo samaynaya reer hebel iyo reer hebel dalacadood baa qof odhanaya markaasaa mid kale oo hurdayey ta tooso wuxuu doonaa dala samaynaya waxa weeye qodobadaas ugu ku saabsan prime ministerka iyo muxuu ahaa haddii ilaahay kuu leeyahay labada xisbi mintaa midna midna uu dadka lama khasho karo dadku waxaa rabaa qofka in xorriyadiisa la siiyo demokarasigiisa la siiyo
waa gartay tan hadda ra-iisul wasaaraha laga takhallusayoo kale madaxweynuhu dabcan qiilka uu u sameeyey waxa weeye isqabqabsi badan lama oga awoodda ra-iisul wasaaruhu leeyahay iyo kan madaxweynaha haddana waxaa soo baxaya warar la sheegayo inkastoo aan la xaqiijin oo la leeyahay dastuurka ra-iisul wasaarihii waa lagu soo celiyey laakiin waxaa lagu darayaa qayb ah in madaxweynuhu uu eryi karo halka awal baarlamaanku uu eryi lahaa marka qiilkaas madaxweynuhu u sameeyey miyaadan arag haddiise hadda ra-iisul wasaarihii la soo celiyey miyaadan ku qancin wallahi niyo waa maqlaayey hadalkaas laakiin isaga laftiisa waxa waaye tigtig meeshaan joog waa weli weli wax qariban sii qarib weye wax qariban haddii ayinku yahay in ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu cayrin karo iyo inuu madaxweyne ku-xigeen isagu uu leeyahay samaysan karo waa isku mid marka sabab ee ra-iisul wasaaraha uu uu cadiyo hal qof oo madaxweynahi waa aniga wa- waxa weeye waxay ka mid tahay beddelkii lagu samaynahayey maaha mid cusub dastuurkii cusbaa oo la rabay in wax lagu kh- kharribo oo aniga iigu muuqataa inay tahay oo anigu haddeer sida dadku doonayaan inay qolo iyo reer hebel baa saa samaysay inay hebel baa sidaa yeelay waxyaalahaasu adduunkii oo dhan bay sii khari bay sii kharribtay marka ma jeceli inaan sida dadku u- uga hadlo aan uga hadlo laakiin sida ii muuqata war xagee xagee loo socdaa waa awi goyn ma garan wax la- la fahmi karo ma aha wa- waxa weeye aad iila qarribo wey aniga wal ummada soomaaliya ilaahay mataqaan wal ilaahay mataqaan wal dalkan enaf is enaf kuwa mucaaradka iyo kuwa mucayidka isjiidjiidka iyo markii qof wax keeno oo lo- lala aado meel aanan jirin ee meel kalo cusub lala aado waxyaabahaas maanta adduunka qaribay reer hebel iyo reer hebel oo kale yaa adduun nin weyn oo toddobaatan jiro oo le annaga annaga annaga reer hebel waryaha ilaahay raa xaggee joognaa xaggee joognaa war ummaddii da- ahlu- sida ay ahaan jirta ha loo soo celiyo war ummaddii dadnimadeedii iyo soomaalinimadeedii ha lagu soo celiyo war ummaddii eh, inta laysu yimaado salka dhulka ha la dhigo ha la wada hadlo haddana waxaa aragtidiisa nala wadaagaya cabdulaahi garfiiq Eh, waa mahadsan tahay xasan Eh, arrinta dastuurka ee maalmahan socdo eh, ay- ay- fila soomaaliya ay ku adkaysanaysa in ay eh, dhammaystirayso eh, madaxileedka baarlamankan Eh, runtii waa arrin eh, soo dhoweyn mudan ah, marka si loo fiiriyo Eh, sababtoo ah eh, dastuurka in muddo ah ayuu wuxuu kusoo jiray eh, qabyo ayuu ahaa Eh, soomaaliyana runtii xilli ay kaga baahi badan tahay ma jirto in ay hesho eh, dastuur eh, dhammaystiran maadaama eh, dowladnimadii soomaaliya ay ay ay hana qaaday oo hore ay usii socoto oo achievementii fara badan la gaaray Eh, runtii waa waxaan aaminsanahay inay tahay eh, xilligii kumeel gaarka laga saari lahaa oo loo gudbi lahaa in dalka uu yeesho eh, dastuur oo dhammaysti- ee, dhammaystiran Eh, laakiin ay muhiim ay tahay in eh, soomaaliya oo dhan ay eh, isku raacsan tahay Eh, runtii dastuurka qaabka hadda uu u socdo marka la fiiriyo eh, waxyaabo fara badan ayaa ayaa macnaha jira buuq fara badan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ka imaanaya ayaa eh, ji- ayaa- ayaa jira dastuurka waa in la dhammaystiro muhiim ayuu dalka ayuu ayuu ayuu u yahay Eh, laakiin qaabka ay ay ay hadda ay wax u socdaan eh, ma aha qaabkii ay ku heshiisay soomaaliya waa gartay marka garfiiqow eh, dadka dhaliilsan eh, isbeddelkan ama wax ka beddelka dastuurka waxay leeyihiin wakhtigeediiba ma aha dowladda waxaa la rabay inay eh, diiradda saarto la dagaalanka al-shabaab eh, arrinta etoobiya m o udii waaba dastuurkan iyo isbeddelkiisu dadka wua kala qaybinayaa dadka aaminsan ka war xilligeedii maba ahaba aniga eh, fikirkaa fikir ka duwanaa aaminsanahay Eh, dastuurka xilligiisii waa uu yahay Eh, waa sidii eh, waa tii aan hadda hore aan aan aan aan u sheegay Eh, in gadaal loo dhigana eh, dadka kasoo horjeedaan ku jira laakiin dhamays dhamaystirkiisa ayaa waxaa loo baahan yahay in marka hore eh, laga heshiiyo Eh, madaxweyne xasan sheekh waxa uu haystay eh, laba sano oo waqti fara badan uu ku bixiya arrimo kale labada sane ugu dambeysa ee dastuurkan eh, la dhammaystirana eh, aadan u taageersanahay laakiin waa in uu noqdaa waa in la maraa habraacyada ku xusan dastuurka ee qodobka shan shan iyo tobanaad ee micnaha dhigaya in marka hore ma aragtay ee la tashiyo dhanka bulshada iyo dowlad goboleedyada iyo saamilada siyaasadda soomaaliya oo dhan marka hore waa inay ku heshiisaa laakiin qaabka hadda ay wax ay u socdaan oo la dedejinayo oo eh, intii maalmo fara badan eh, eh, doodaha baarlamaanka in fikrada markii laga aruuriyo waa in guddiga gacanta ku haya ay waqti ay ay ay intay u helaan ay wixii eh, laga dooday ay macnaha kusoo qoraan taana waxay u baahan tahay wakti laakiin in maalmo gudahood wixii oo dhan lagu soo wada dhameeyo hal isbuuc ah haykalka dowladnimadana la bedelo waxyaabaha arkaya waxaan anaa ka mid ahaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ma aha tii ay soomaali ku heshiisa ma aha maxkamadii dastuuriga ma dhisna madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen haddii uu dalka uu micnaha aado macnaheeda waxaa madaxweyne ku-xigeenkaas laftirkiisa awoodiisa ma xusna madaxweynihii inay inay awooddii dalka oo dhan ay gacanta ay u gasho iyadoo maxkamad dastuuriga ah dalka uusan lahaynna runtii caqabado fara badan ayaa ka dhalan kara dalka ayayna waxay u horseedaysaa burbur iyo iyo kala dambeyn la-aan waa gartay marka garfiiqo waxyaalaha kaloo dadka dhaliilsan arrintan ay leeyihiin waxaa ka mid a isbedelba ma aha oo lagu sameynayo qodobo ka mida dastuurkee waaba gebi ahaanba dastuur cusub oo madaxweynuhu raba awoodda inuu ku maroroqsado ra-iisul wasaarihii meesha raba inuu kaga saaro shan sana uu kaga dhigto laba xisbi keliya waddanku isagoo dimuqraadiya aan cid kale loo ogolaan inay siyaasadda soo gasho dhaliilaha dadkaas ma yihiin wax qiil leh ha haddii waa haddii aan ka fiirino waa dhanka nidaamka because dastuurka hadda kumeel gaarka ah nidaamka xisbiyada badan uu qoraya laakiin haddii laba xisbi keliya lagu soo koobo haykalkii dowladnimada oo dhan la bedelayo oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen macnaheeda waxay tahay faqrooyinkii iyo iyo cutubyadii badnaa ee ka hadlaya xukuumadda iyo iyo ra-iisul wasaaraha iyo awoodihii iyo wixii oo dhanaa meesha ka wada baxaya waxay awooddii dowladnimada oo dhan ay u wada guuraysaa dhankii madaxweynaha marka haddii ma aragtay laakiin hadda sida aan arkayay waxaa la sheegay in lagu soo celinayo haddii lagu soo celiyo nidaamkii xisbiyada oo xataa saddex laga dhigo xisbi laba xisbiyoo waaweyn iyo mid ma aragtay oo coalition camal ah oo oo check and balance sameeya laakiin oo labada xisbina gorgortan la geli kara siyaasadeed oo kale waa wa waa wax iska macquula oo dalo fara badan oo caalamka ay leeyihiin iyo in ma aragtay ra-iisul wasaarihii lasoo celiyo markaas qodobadii tirada badnaayoo laga tira meeshaas soo laabanaya ra-iisul wasaarahana haddii madaxweynaha xilka uu ka qaadi karo oo kale uuna magacaabi karo dalal dalal fara badan oo caalamka sidaas oo kale xataa soomaaliya laftirkeeda mar ku sigatay intii dowladdii aynan burburin kun sagaal boqol sagaashankii dowladda militariga aheedaa waxay mar samaysay maaragtay dastuur aad ugugu dhowaa oo ahaa in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha uu magacaabi karo uuna ka qaadi karo marka nidaamkan hadda ugu dambeeya hadda aan arkayay baraha bulshada la wadwaday oo in ra-iisul wasaare lasoo celinayo markaasi waxaa aaminsanahay in xoogaa ma aragtay ay ay ay filo soomaaliya dib ogolsho ay samaysay markaasna doodtii ahaday ii sheeg dastuur cusub waay meeshay ka bixi kartaa laakiin haddii ma aragtay lagu haayo halka ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo laba xisbi waa dastuur bedeli ugu dambeynta marka garfiiqow markaa fiirisid doodan dhinaca madaxweynaha iyo dadka taageersan nidaamkan waxay ku doodayaan oo leeyihiin sheekadan looma dhamma soomaalidu waa ku soo daashay hawshan waanu wadaynaa looma dhammadana meesha waa ka saaraynaa dhanka kale haddaad fiirisidna waxay leeyihiin dowladdu waxay wadataa nidaam iyo madaxweynuhu la yidhaahdo cidna u joojin mayno marka labadaas markaa isu fiirisid kee saxsan baad is leedahay looma dhamma iyo iyo cidna u joojin mayno horta horta meesha waa dastuur marka horta laga laga hadlaayo waa waa dowladnimadii soomaaliya iyo nidaamkii sharcigii dalka iyo dadka lagu dhaqi lahaa wa nidaamka hadda jooga ma aha nidaam ma aragta weligiis meesha joogaya ma aha laakiin dastuurka waa dastuur u haraya waayo dalka iyo dadka waay marka haddii ma aragtay looma joojinayo iyo iyo ma aha sidii lagu dhaqi lahaa dal dadkan iyo dalkan dhibaato fara badan ay soo mareen shirar kala duwanaa soo dhacay labaatankii sane ugu dambeeyey ama soddonkii sane ugu dambeeyeyba waxaa laisku soo aruurinaya soomaali sidii sidii ma aragtay dowladnimadeeda loo soo aas-aasi lahaa laakiin haddii wax kasta ma aragtay la laalo looma joojinayo ma aha nidaamkii ma aragtay lagu soo dhisay haddii aad og tahay soomaaliya qabqablayaala inta miisra la fadhiisto la gorgortamo iyagoo ma aragta sheeganaya inay bulsho matalaan baa haddana lagu sii qancinayo maanta oo ma aragtay dadka soomaaliyeed ay ka cilmi iyo maskax badan yihiin sidii in ma aragtay la dhaho looma joojinayo iyo ma aha wax wax wax ma aragtay dowladnimada ku jira ma aha marka aniga waxaa aaminsanahay loona baahan yaha maaragtay in madaxda dowladda villa soomaaliya in ay soo dabacdo oo ay la fadhiisato saamileyda siyaasadda maamul goboleedyada qeybaha kala duwan ee bulshada fikradoodana aad ayay muhiim ugu yihiin dowladnimada shalay xata sheekh isagii baa dhahay dalkan looma joojinayo iyo maaragtay group gooni ah inay talada isku soo koobaan ma aha marka tii shalay uu dhahayay lee anagana leenahay maanta marka marka waa in ma aragtay ay soo dabcaan waxaanu sii wadaynaa aragtiyadii ijaaliyaddu ay ka dhiibatay isbeddelka dastuurka ee soomaaliya ka socda waa kan jenaraal maxamed catoosh oo isaguna aragtidiisa nala wadaagaya
horta ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waa salaamaya ramadaan kariim na waa ku salaamayaa markaan eego anigu oon fiirsho maanta in constitution laga hadlaba ma ahayn maanta waxaa loo baahnaa in waddanka xorayntiisa la dhammaystiro waxaa loo baahnaa markii waddanka uu nabad noqdo oo mataqaanaa nabadgelyadiisa lasoo celiyo stable oo noqdo in koorta constitutionka laga shaqeeyo wajiyo badan baa furan nima baarlamaanka iyo dadka jooga baarlamaanka mudanayaasha baarlamaanka joogo iyo dowladda constitutionka ma samayn karaan constitutionka wuxuu u baahan yahay in loo yeero dad waraa ah oo aan soomaali ahayn iyo soomaali oo laga soo saaro shantow qofood ama lix qofood four point five oo haddana qualify ah oo sharciga yaqaana dadkaas in meel laiskugu keeno dadkaas ay gobollada tagaan ay soo ogaadaan dadka waxay qabaan constitutionkana ay ka shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay in la sameyo laakiin wakti constitution lama joogo dadka meesha joogana dad samayn karaa maaha waxa la isku haystana waxa waaye waa bannaanka waaye wax aan gudaha ahayn waa gartay marka markaad leedahay jenaraale dadka meesha jooga ma samayn karaan waa dowladdii soomaaliyeed waa baarlamaankii soomaalidu qaabkii doonaba hawsoo dooratay soo doortay maxaa u diidaya inay iyagu dastuurka sameeyaan iyo guddiyo loo saaray maadaama horta marka waddanka wuxuu ku jiraa crisuu ku jiraa wakti wakti lagu dila ma ahayn baarlamaankana markaa eegto waa dad kala gedisan oo fikradoodu kala gedisan yihiin oo mataqaanaa ninba meel gooni ah maskaxda ku hayo marka yay noqon mid laga faa'iidaysta waa is ognahay soomaali baa nahay doorashada madaxtooyada madaxweynahaasay ku dhacday waa la ogyahay ii koleysay ku dhacday waa la ogyahay expensive baa la bixiyaa this is we don't need in waa in la helaa dad hubaraa ah oo lasoo ururiyey la keeno dowlado badanay ku dhacday saas waxaa waaye laysku qabtay oo mar dowladdu xataa ay burburi lahayd marka la fiiriyo qodobada hadda la sheegay in wax laga bedelayo ma jiraa qodob indhahaagu qabteen ama si gaara ama aada u diidan tahay ama haddii nidaamka sidaad sheegaysa loo mara aad ogolaan lahayd matalan in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la sameeyo in xisbiyada laba laga dhigo ma jiraan guud ahaan wax ama aad diidan tahay ama aad ku raacsan tahay isbedelada socda
maya isbedelada socdo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen marka la sameeyo boteerihii baa dhumaya ilan saddex awoodood baa jirto dowladdiisariga iyo mataqaanaa mataqaanaa constitution iyo dowladda saddexdaas boteeraba ma jiraan aaway maxkamadii sare oo la rabay waxaan inay kala saarto soomaaliya ma shaqaynayso wax ay qabanaysa malaha marka waxaa loo baahan yahay baawlkiyaa isku qasmay kole waxaanu qaadanay maamul goboleedyo maamul goboleed kasta xuduudiisa iyo meeshuu ku egyahay iyo sidoo u shaqaynaya ma cadda kheyraadka oo gobolada ku jiro ma cadda ma dowladda maamulka dowladda dhaxaa samaynayso ma waxaa samaynaya maamulka goboleed ayaa samaynayo gobol kasto diyaarad buu qaadanaa meeshuu rabuu cilaaqaad ku samaysana dowladnimo saa kuma shaqayso aniga waxaan qabaa in soomaalida loo dhaxo dib loo eego inaan wax oo mudaharaada oo la abuurada oo mataqaana saan waay saan waay aan la dhihin ilaahayna laga baqo oo dib loo raaco mataqaana constitutionkan aniga waxaan qabaa completely maarata faraha laga qaado qualify looma aha dad constitutionkan yaqaana in la keeno haddii kala saanay ahaanaysaa meelkan bay tegaysaa daraad marka ay lahaayeen waxaa la yidhi ninka tuuladiisu ada meesha four point five baa lagu jooga four point five na waxa waaye xataa four point five ba lagu joogo wax dhib ah ma laha laakiin four point five yaa la keeni karaa yacni ma jiro kriteriyaha oo qofka four point five keenaysa haddii la yidhaaho keen nin ninkay rabaanay keenaya maaha waa inay jiraan wax qoran oo la dhahayo waa ninka oo dimuqraatiga dhaqanaa waa inuu iskoolkaas dhameeyey waa inuu khibradaas leeyahay waa intaasoo sano inuu jiro wixii waa kole ma jirto waa ogyahay waxyaabaha ka jiro corruptionka nagu badan qabaa'il qabyaalada nagu badan then we need in waxaas o dhan indhaha laga xirto laga tago waa gartay ugu dambeynta dowladda iyo madaxweynuhu waxay ku doodayaan waxa weye baashaan mar walba cid gooniya in lala tashado looma dhamo waa kasoo daalay xilligeedii baa la joogaa waqti badan baa baa dastuurku uu qabyo ahaa cid la sugaaya male marka waa inaan dhammaynaa adduunkii baa nagu fiirsanaya cid walbaa naga sugaysa inaanu dastuurka dhammaystirano marka doodaas dowladda iyo madaxweynuhu muweyse qiil u hayn maya madaxweynaha shaqooyin fiican waa qabtay waxyaabo badanna waa ka hadlaysan yihin qof kastoo bini aadanna waa saasoo kale ma jirto qof loo sugaayo malaha maroo dhihi karo dadka waddanka dictatoriya maaha waddankan waa democratic dadka shacabka baawarka iskale hadda waxa diidan waxa waaye in mataqaanaa aan nabadgelyi jirin waxba jirin waxay ahayd constitutionka in la sameeyo shacabkana uu footeeyo baarlamaanka waa ayagaa isu haysto marka baarlamaanka naftirkiisa wuxuu u qaybsan yahay ninba ninkuu qabiilkiisa ama ninkuu rabo ha raaco ama nin siyaasadda ku raaco ama nin dhama raac qaar ahaa ku jiro marka ma ma isku toosna marka dad ayaga is haysto aan isku toosnayn dhibkeeday leedahay madaxweynahana inuu dhaho cid loo sugaayo male i don't think so inay sax tahay cid waa loo sugaa waa laga wada tashanaa waxaa kaloo jiro constitutionka waxa wax alla waxay diinta islaamka diideyso waa inaan lagu darin ayaa ku jirto waxaa laleeyahay hadda bal for example waxaan kaga soo qaadaa midda ugu liidata oo ugu yar waxaa leeyahay ninka waa inuu siddeed iyo toban sano qaangaar ku noqdaa doesn't work marka ma ogola diinta islaamka ma qabtisa marka waa annaga nafsadana inaan fikirnaa loo baahan waxaan ka soo qaaday meesha ugu yar ayaan ka soo qaaday markaa inaan prime minister iyo madaxweyne laga qaadayo questa kolaada baawarka waa baawar soo u samaysan yahay waaye adduunka o dhan annaga naftirkayna maamul gobollada aan qaadanay waa inuu noqdaa mid qolo kasta ay leedahay madaxweyneyaashan afarta tobanka qofooda ma loo baahno waxaa loo baahan yahay premiera loo baahan yahay nin madaxweyne maamulka madax ka ah ama madaxweyne ahayn madaxweynahana waa inuu noqdaa ninka central see lagu kala baxa ciidanku waa inuu noqdaa ciidan dowladda dhexe ee hayso booliiska iyo isteeshimadana waa inay gobollada laga maamulo marka waxyaabo badan baa isu qasan oo maarata dowladnimadii baaba naga dhumsanaanay waxaan leeyahay aniga aan ku talinaya haddii ay soconayso ilaahay inuuna waafajiyo ummaddan qulubtooda isku socodiyo laakiin dowladnimo meesha kuma hayno meesha lasoo gaarsiiyey hadda maanta waa fiican tahay yaan dib loo celin yaan mataqaanaa khasaare kale la abuurin kenya hadda ka hor ka dhacday waa arkay constitutionka laisku qabtay dhibaataa ka dhacday baarlamaanka lagey waa socon weysay waa isdhameeyeen international communitydaa soo dhex gashay dad kalaa loo dhiibay baarlamaanka waa laga qaaday dad kalaa loo dhiibay dad kalaa kasoo shaqeeyey constitution shaqamuku ayagaa soo sameeyey waa laisku raacay that's it laakiin anaga waxa waa maarata qofku wuxuu wuxuu rabo ka hadlaya wuxuu rabo sheegaya that's not microphone kor istaago hadal maaha yani wuxuu dhahaa il tuo vestito non ti monaco non ti fa il monaco macnaheedu waxa waaye dharkaagu boqorkaama dhigo dhar aad xeratay garawaadka aad xeratay meel istaagta boqorkaama dhigaysa waa waxaa tahay ubaa tahay marka waddankan waa in loo rex marka intay dhadhamaraac jirto oo corruption uu jiro baarlamaanku ku jiraa meel kastuu ku jiraa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali